barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowdii iyo barkii duhurnimo ee xilliga geeska afrika iyo lixdii iyo barkii aruurnimo ee xilliga washington d c waa maalin khamiisa toddobylabaatanka bisha agost sanadka laba kun iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah maamulka isboortiga magaalada beledweyne oo dib u bilaabay tartan kubadda cagta ah oo u hakaday qarax ka dhacay garoon kubadda cagta ah oo magaaladaasi ku yaala bismillah tartankii waa waxyaroo hakadaha naga galay waxyaroo shaqaaqaha oo ka dhacday garoonka meel agtiisa ah insha allahu dhowaanna waxaan rabnaa inaan bilaabno hadda waxaa noo soo dhammaaday wareegii koobaad kii labaad iyo kii saddexaadne maalmaha nagu soo foodahayaan rabnaa inaan bilaawno hadduu ilaah yidhaahdo waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyaro gobolka galgaduud ka bilaabay ololo ay wax ku barayaan dadka reer miyiga ah kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale barnaamijkeenna ku maqli doontaan ciyaarihii ayaan sidoo kale idin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida diblomaasi sare oo ka tirsan poland kaasoo ku sugan washington ayaa ugu yeeray dowladda ruushka inay ka fogaato inay qaaddo tallaabo ay doonayso inay ku soo afjarto dibadbaxyada muddada ka badan labada toddobaad ka socda dalka belorusiya ee looga soo horjeedo madaxweynaha dalkaasi alexander lukashenko danjira biyod wiseg ayaa sheegay in habka ugu wanaagsan ee qulqulatooyinka belorusiya ka jira lagu xallin karo uu yahay dadaallo ay ku midaysan yihiin beesha caalamka oo dhan wiseg ayaa u sheegay v o eda inay hubin karaan in dowladda ruushka ay ku fikirayso ujeedooyin kala duwan mar la weydiiyey waxa uu u malaynayo inay moscow u isticmaalayso awood milatari si ay u taageerto ninka ay xulufada yihiin ee lukashenko safiirka ayaa dhinaca kale sheegay inay rajeynayaan in moscow ay kusoo biirto dadaalada nabadeed ee beesha caalamka ay wado oo ujeedkiisu yahay in lagu xaliyo qalaasaha ka jira belorusiya kaasoo hormuud uu ka yahay ururka o s c e ee iskaashiga ammaanka ee yurub islamarkaana aysan ku fikiri doonin qaadista tallaabo hal dhinac ah ciyaartoyda ka tirsan xiriirka kubadda koleyga ee maraykanka gaar ahaan xidigaha kooxda milowaki ayaa go-aansaday inaysan ciyaarin kulankii bugbaxa ee balay ofka loo yaqaano ee horyaalka basketboolka ee dalkan maraykanka kaasoo lagu ballansanaa in la ciyaaro habeenkii arbacada ciyaartoyda ayaa tallaabadan u qaaday si ay u muujiyaan dareenkooda ku aadan cadaalad darrada ka dhanka ah bulshada madow ee african americanka ah waxayna ugu baaqeen sharciyaqaanada iyo hay-adaha ammaanka inay soo saaraan isbeddello macno sameynaya go-aanka ciyaartoyda ayaa saameyn ku yeeshay tartamada isboorti ee maraykanka iyadoo saqdii dhexe ee xalay la joojiyey laba kulan oo ka tirsan horyaalka kubadda koleyga saddex kulan oo ka tirsan tartanka kubadda koleyga qaranka ee gabdhaha iyo shan ciyaarood oo kubadda cagta ah oo ka tirsan horyaalka maraykanka iyadoo ujeedku uu yahay in ciyaartoyda ay ku muujiyaan dibadbaxyada looga soo horjeedo midabta koorka gabadha tenniska ciyaarta ee nomi osaka ayaa sidoo kale ku dhawaaqday inaysan ciyaari doonin maanta oo khamiisa kulanka samafinaalka ee tartanka western and southern open ee tenniska tallaabada ciyaartoyda milwaaki ay qaadeen ayaa imaanaysa kadib markii magaalada kinoshe ee gobolka kooxdan ay ka dhisan tahay ee wisconsin uu axadii nin boolis ah ku toogtay nin madow oo lagu magacaabi jiray jacob black falkaas oo ka dhashay dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeedo midabta koorka duur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington mas-uuliyiinta isboortiga ee magaalada beledweyne ayaa sheegay in dib loo ambaqaadi doono tartan kubadda cagta ah oo toddobaadkii hore hakad u galay qarax ka dhacay albaabka laga galo garoonka kubadda cagta ee magaalada beledweyne hakadka ku yimid tartankaasi iyo wakhtiga uu dib u bilaami doono ayuu waryaheena magaalada beledweyne ka waraystay cabdicasiis axmed cadow jaaburi oo ah gudoomiyaha isboortiga ee degmada beledweyne
bismillah tartankii waa wax yaroo hakadaha naga galay wax yaroo shaqaaqaha oo ka dhacday garoonka meel agtiisa ah wax yaroo hakada u galay insha allahu dhawaana waxaan rabnaa inaan bilaabno hadda waxaa noo soo dhammaaday wareegii koobaad kii labaad iyo kii saddexaadne mar dhow saacadaha maalmaha nagu soo foodahayaan rabnaa inaan bilaabno haddii uu ilaah yihahdo marka haddii aad noo sharaxdo sida ma aragtay tartanka uu socday xaafadaha qaabka a kusoo xusheen iyo ujeedada a ka leedihiin kooxaha soo bixi doona
niw tartanka waxaan ka rabnaa sideed kooxood waaye oo sideed naadi oo magaalada beledweyne ka dhisneeday sideedda naadi waxaan u sameynay laba gruub a iyo b ah gruub kastana waxaa laga rabaa inay kasoo baxaan saddex kooxood oo ugu dhibcaha sarreyso labada ugu dhibcood oo ugu dhibcaha hooseysane serebida u laaban rabaan lixdaasna waxaan ka rabnaa seere seere-edaas oo lixda kooxooda waxay mateli doonaan gobolka xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed iyo kan hirshabeelle ayaa noo ballan qaaday inay qalabay doonaan lixdaas kooxood hadda waxay ka qalabeeyeen jowher beledweynena insha allahu inay ka qalabeeyaanay rabaan sidaasaan uga gol leenahay waxaan kaloon uga gol leenahay inaan dhallinyaradii dadka sbortiska jecel aan ku madadaalino oon sbortiskii muddo beledweyne ka dansanay aan kor u soo qaadno sidii lagu yaqiinay gobolka hiiraan iyo ciyaartoydii kasoo bixi rabtay aan rabnay inaan kasoo bixino insha allahu qorshahaasne waa noo socoyaa oo waa rajaynaynaa inaan ciyaartooy heer salaxoo ka qayb qaadato ee soomaaliya aan keenno insha allah waxaad tiri sideed kooxood ayaa hadda ciyaaraya laba ka mid a serbi u laabanayaan marka serbi labadaasoo keliya baa ugu talagasheen mase qorsho kaloo kooxaha serbiyada aad ku diyaarinayseena waa jiraan ha waa jiraan oo dadkii hadda oo kooxo badanaa jiro magaalada oo dhalinyaro ah oon u helin fursad inay sideedan kooxood kasoo qayb galaan adiga waxaan samayn doonaa lix kooxood oo serbiya haddana ka samayn doonaa degmada beledweyne laba iyo tobankaas kooxooda waxaa noqon doona a e b hadda micnaha maadaamaan annaga aan fan badan aanan u hayn waxaan sameynay inaan sideedii ugu tunka weyneyn magaalada aan soo qabanno oon ayagii kala reebno si aan lix u helno labada kaletana insha allahu kan markuu dhammaado waxaa ku xigi doono serbidii oo ayagana xaafadaha intii hadday lix yihiin hadday sideed yihiin ayagaasna waxaa laga rabaa afar inay kasoo baxdo afartaasaan labadan ku diraynaa sidaasay lix ku noqonaan insha allah marka kooxaha heerka koowaad iyo heerka labaadba beledweyne ku xuleysaan oo gobolka mateli doona
ha sababtoo hadda degmooyinkii kaleeto oo maga gobolka xoogaha waa lama tegi karo oo qarashkaas badan uma hayno xiriirka soomaaliyeedna wuxuu noo ballan qaaday in degmada beledweyne keliya laga raba lixdaas kooxood haddii uu dhihi lahay gobolka dhana laga wada rabaa degmooyinka kalena waa laga keeni lahay laakiin ayagan wuu yiri in laga rabo xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed aa yidhi degmada beledweyne lix kooxood oo ah haddaba jowher lixda jowherle laga dhex qabtay marka tartanka sidan oo kale ah muxuu ka bedeli karaa dhalinyarada ciyaartooyda ah iyo guud ahaan wacyigii dhalinyarada dhalinyarada waa ku mashquulaan meshii hadda siyaasad iyo looga mashquuli lahay iyo muqaadaraadka hadda sportiska lagu mashquula hadda berihii ugu dambeeyey magaalada aad waxa xasarada ugu kacsaneed waa dhanka sportiska iyo naadiyadii oo isxulaayo ciyaartoydii oo lakala gadanayo xoogaa hadda indhihii indhuhu sportiska aad aad magaalada kor usoo qaaday lixda kooxood inta laga dhisaayo iyo lixda johor laga dhisaayo kooxdii qaado horyaalka oo jowher iyo katan beledweyne qaadaba insha allahu siday xiriirku noo ballan qaadeen inay muqdisho la gei doono ay horyaalka soomaaliya ka mid noqon doonaan aa naloo sheegay gobolada soomaaliyana waa aadi doonaa labadaas kooxood ayagoo hadda annaga hal isteed aan nahay annagoo isteedkaas ah labadaas kooxood laysku diri doonaa ayaga waxuu haynaa gobolada soomaaliya inaan wada marana waan rajaynayna insha allah aan kusoo dheelino marka dhalinyarada haddii ciyaaraha ay helaan maxaa iska bedelaya wacyigooda midda kale marka la fiiriyo sidii markii hore ay ahayd xiiso badan ma u qabaan dhalinyarada tartamada ciyaaraha ha aad waa u qabaan sababtoo ah dadkii micnaha hadda dhallinyaradii camal kale ma hayso sportiska ahayn asigaasaan rabnaa inaan annaga ku madadaalino in ay heer ka gaaraan haddirtaan adigii sideed kooxood oo kooxdiiba shan iyo labaatan qofood ka kooban taha waaye waa cadadkooda waa qiyaasi kartaa haddii micnaha dhanka sportiska hadda loo soo jeestana waxaan isleeyahay soomaaliya boqolkiiba toddobaatan iyo shan waa dhalinyaro dhallinyaraduna inta badan kubadday dheesha haddii kubaddaas ay ku helaan fan ay ku helaan waxaan u malaynaa in xoowahay markaas ay dhibaatada iyo xoowa siyaasada iyo tahriibka iyo ay ka yaraanayso waa mahadsantaha ugu dambeyn ciyaaraha waa ay noocyo badan yihiin dabaasha kubadda kolayga kubadda miiska tayniska hadda wax la ciyaaraya waa kubadda cagta oo keliya maxaa qorshe ah oo aad u haysaan ciyaaraha noocyada kala duwan
niyo ciyaarahaas kaleeto hadda qorshaheennu hadda nooguma jiro laakiin waa meelihii lagu dhieli lahaa sida hadda baskitkii oo kaleeto waa noo diyaarsan yahay orodadii hadda gobolada soomaaliya iyo hiiraan waa gobolka ugu aan isleeyahay ugu orodada badan oo haddii laga laga dhex raadiyo bootinton kale waa sidoo kale laakiin wax walba fanay rabaan fan la-aan wax soconaa ma lahan dadkii haddii aad isku keento waxay rabaan inaad waxuahay dhaqaalo geliso in aad garoomankii u samayso annaga hadda barnaamijkan kubadda cagta ah basan hadda wadnaa insha allahu kan kalena waan gaari doonaa kaasi waxa uu ahaa cabdicasiis axmed cadow jaaburi oo ah guddoomiyaha isboortiga ee degmada beledweyne wuxuu u waramayey wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto dhaantada yarta dheer waxaa ku luuqaynaya cali dhaanto dhalinyaro isugu jira gabdho iyo wiilal waxbartay ayaa baadiyaha gobolka galgaduud ka bilaabay olole ay wax ku barayaan dadka reer miyiga ah kuwaasoo aanan waxna qorin waxna akhriyin warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada gaalkacyo ka soo diray wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isaaq qaar ka mid a dhallinyarada degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa bilaabay oloolo akhriska iyo qoraalka lagu gaarsiinayo dadka reer miyiga ah ee ku nool miyiga galgaduud oo kuwa oo ka fog degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka sayid cali maxamed yuusuf waa guddoomiyaha naadiga bidhaan oo ay ku bahoobeen dhallinyaro waxbaratay oo kuwa oo u istaagay sidii dadka ku nool miyiga ay u gaarsiin lahaayeen akhriska iyo qoraalka v o a ayuu uga waramay
cabdiwaxid waa mahadsan tahay bilahaanba waxaanu ku mashquulsaneen barnaamij loogu magac daray ololaha waxbarashada iyo wacyigelinta keelimiyiga oo aan sanadkii noogu horreeyay aan qabanay runtii waxay ahayd howl aada noogu muhim ah markaan aragnay baahiyo badan ay ka jiraan dastirada aan aan waxna qorin waxbana akrin ay ku nool goobaha ka fog waxbarashada iyo miyiga waxaan qasab u noqotay inaan aadno miyiga aan u baxno aana wax soo barno dad runtii ilaa lixdan kor u dhaafay oo ku nool deegaan la yidhaha xananley
dadkaa marka markaad wax barayseen muhiimadda adinku aad ka lahaydeen maxay ahayd
muhiimadda ugu weyn aan ka lahayna waxaa weeye waa in la yeerayo tirada aan waxbana qorin waxna akrin oo boqoleyda jahliga hoos loo dhigo inta tabarteena waxaan ku dadaalnay in aan dadkaas wax gaarsiino iyaguna waxa ay bartaan ay dad kale uga sii faa'iideeyaan muhiimadda weyn aan ugu lehna waa in jahliga la dhimo
saynab siigaale oo ka mid ahayd dhallinyaradii u istaagtay sidii akhriska iyo qoraalka ay u gaarsiin lahaayeen dadka ku nool deegaanka xananley oo hoostaga degmada dhuusamareeb ayaa ka warramaysa muhiimadda dhallinyarada uu u leeyahay hirgelinta barnaamijkan
runtii barnaamijkaasi waxaan aaminsan nahay muhiimad gaar inuu dhallinyarada u leeyahay taasoo ah runtii waa dareemi kartaa dad bulsho runtii aan waxba qori aqoon waxna aqri waxna qori aqoon markii yacni barnaamijkaas loo bilaabay faa'iido weyn inay igu jirto waan rajaynaynaa insha allah bulsho badan inay ka faa'iidaystaan deegaanadii aad tagteen ee aada gaarsiiseen barnaamijka akhriska iyo qoraalka dadkii aad tagteen siday idin arkeen deegaan la yiraahdo xananley oo runtii dhowr kilomitir u jira caasimada galmudug ee dhuusamareeb ayaan tagnay barnaamijkeeni ahaay ololaha waxbarashada iyo wacyigelinta dadka reermiyiga ee qabanayeen adiga bidhaan runtii aad usoo dhaweeyeen waxaan la kulannay runtii dad waxbarasho hamuun ama baahi u qaba balse ay awoodi waayeen inay iskuulla dhistaan ama meelihii iskuullada ay ka dhisnaayeen runtii aada uga fog tahay balse runtii waxaan la kulannay dad runtii maasha allah oo waanu soo dhaweeyeen ujeedkaa meesha u tagnana wuxuu ahaa inaan dadka afko afkooda hooyo soo barno afkii soomaaliga runtiina waxaan ka soo laabanay ama barnaamijkii inoo soo dhammaaday ayagoo maanta wax qori karaan waxna akrin karaan sidoo kale af soomaaliga keliya kumaana ekeene waxaan barnay xisaabaadkii runtii aadka u fududaay oo kamid ahayd inaan dadkii barno sida iskudarkii kala jarkii isku qaydintii iyo isku dhufashadii runtiina dadka deegaanka aad bay usoo dhaweeyeen dadaalka dhallinta ayaa ah aan mid lagu doonayo yaraynta waxbarasho la-aanta haysata dadka ku nool miyiga galgaduud waxaana qaar ka mid a dhallinta waxbaratay ay sheegayaan inaysan jirin cid ka kaalmaysay balse ay iyagu bilaabeen ayna sii wadi doonaan
ma jirto hadda urur ama organization gooni ah oo garab nagu siiyey arrintan waxaan u qabanaynay wax ay naadiga bidaan xubnahooda iska aruuriyeen oo runtii aad dareemi karto dhalinyaro istiil waxbarasho ku jirta waxay iska aruuriyeen inay iska yar tahay intaas yartaa ayaan waxaan go-aansanay dadkeena iyo deegaankeena inaan wax ugu qabanno balse waxaan hadda diyaar u nahay cid kasta oo garab nagu siinaysa arrintaas inaan sii ballaarino jecel inaan soo dhaweynayno
ma jirto haba yaraatee cid cid naga gacan siisay markii laga reebo xubnaha naadiga bidhaan oo iska aruurinayay khidmad aada u yar annaka ayaan wax iska aroorinay annaka ayaan baxnay annaka ayaan soo bar waxbaan soo barnay dadkaas mana jirin cid gaar ah hadda aan sheegi karo oo gacan naga siisay haddaxooda ugu dambeyn anuu ka faa'iidaysanayaa fursadaan ahay c o ina siiso waxaan codsi u dirayaa ama soo dhaweynayaa qof walba ah, oo naadigeena talo iyo taageero dhaqaalaba nagu soo kordhiyo Een, waxaan hubaa haddaan maanta heesa lahayn dhaqaale intaan ka badan inaan boqolaal gaarsiin lahayn waxaan rajeynaynaa sanadada soo socdo inaan boqolaal reer miyiga aan u faa'iideyno reer miyiga waa ogtahay waxaa waxbarasho ugu dambeeyay dad loo soo diro dowladdii hore ee kacaanka waa markii ugu horreysay oo dhallinyaro ku dhaqan degmada dhuusamareeb ay bilaabaan dadaalla dadka reer miyiga ah lagu gaarsiinayo akhriska iyo qoraalka iyadoo deegaanada miyiga ah aysan lahayn goobo waxbarasho oo dadka wax lagu baro hase ahaatee bilowga hooshan ayaa noqonaysa mid hoos u dhigaysa akhris la-aanta ka jirta miyiga galgaduud cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha aan ku bilownay sheekada u dhexaysa ciyaaryahan leonel messi iyo kooxdiisa barcelona ayaa halkeedii kasii socota iyadoo wakiilka ciyaaryahanka oo aabihiisa ana ugu duulay magaalada manchester iyadoo wararka ay sheegayaan inuu heshiis la gaari doono kooxda manchester city messi ayaa u sheegay kooxdiisa barcelona inuu ka tegi doono maalin ka hor laakiin kooxda barcelona ayaa sheegtay in qodob heshiiska messi uu kula jiro oo dhigayay in xilligii uu doono uu kooxda ka tegi karo uu dhacay bishii juun ee lasoo dhaafay laakiin xidiga ayaa ku doodaya in qodobkaasi uu weli sidiisii usii jiro maadaama xil ciyaareedka uusan dhammaanin bisha juun ee uu soo gaaray ilaa bisha agost messi ayaa ku doodaya in xilli ciyaareedka uu soo dhammaaday bisha agost taasna ay la micno tahay in ilaa iyo agost uu heshiiska soo socday xiriirka kubadda cagta ee uefa ayaa sanadkan dheereeyey muddada uu dhammaanayo tartamada ciyaaraha ee horyaallada kadib markii qaaradda uu si xun saameyn ugu yeeshay xanuunka covid -19. ciyaartoy badan oo heshiiskooda uu dhacayay bisha juun ayaa kooxahooda lasii joogay ilaa inta uu kasoo dhammaanayo xilli ciyaareedka taas oo dooda messi ka dhigi karta mid macquula leonel messi ayaa sidoo kale dalab ka haysta kooxda inter milan ee ka dhisan dalka talyaaniga laakiin wararka sheegaya in aabihii uu u duulay magaalada manchester ayaa xoojinaysa in xidiga uu doonayo inuu la midoobo tababarihiisii hore ee kooxda barcelona ay kasoo wada shaqeeyeen ee bebe guardiola kaas oo hadda layliya kooxda manchester city messi iyo kooxdiisa barcelona ayaa sanadkan wejigabax kala kulmay tartanka uefa champions league kadib markii kooxda bayer munik ay ku xaaqday siddeed gool iyo laba gool waana mid ka mid a guuldarooyinkii ugu xumaa ee soo wajaha xiddigan tan iyo intii uu ku sugnaa kooxda barcelona dhinaca kale kooxda chelsea ee kubadda cagta ayaa dhammaystirtay heshiiska ciyaaryahan ben chelwell kaas oo u ciyaari jiray kooxda leicester city kadib markii ay kusoo iibsadeen konton milyan oo pound tababare frank lambard ayaa ciyaaryahankan in muddo ah diiradda ay u saarneyd isagoo dhinaca kalena doonaya inuu helo xidig daafaca bidix oga ciyaara benchelwell oo ka mid a ciyaartoyda ugu wanaagsan ee ka ciyaarta daafaca bidix ee horyaalka premier leaga ayay kooxda chelsea ku dhawaaqday iyadoo sheegtay inay ku faraxsan tahay inay heshiis la gaaraan kooxda manchester united-na waxa ay diiradda saaratay ciyaaryahan jack grilish oo u ciyaara kooxda astonvilla kaasoo lagu qiimeeyo ilaa siddeetan milyan oo pound united ayaa u muuqata koox kasoo jeesanaysa doonisteedii ciyaaryahan jado sanjo oo u ciyaara kooxda brusi dortmond kadib markii kooxda brusi dortmond ay sheegtay in xidigooda uusan iibka ahayn grilish oo kooxdiisa astonvilla ka badbaadiyey sanadkan inay u laabtaan heerka labaad ee serbida ayaa ka mid ah ciyaartoyda sida weyn looga doonayo horyaalka premier leaga united ayaa ku raja weyn in heshiiska grilish ay ku dhammayn doonaan ilaa toddobaatan milyan oo pound wararkeennii cayaarahana waa naga intaa haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii suleeqa waxaa ku luuqaynaya xuseen shiire jaamac heestaasi suleeqa ee uu ku luuqaynayo xuseen shire jaamac ayaan kusoo gebagabaynayaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Samir, Ruhi, Duksala, Saki, Sama.